oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambaliyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya toddobaadkan nuur xasan nuur bukhaari iyo falastiin axmed iimaan warqadan oo si weyn oo qurux badan loo soo sharxay waxay naga soo gaartay marka hore waxay leeyihin waxaanu halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o eda iyo daadiyayaasha barnaamijkaas marka xigana waxaa halkan tahmiyad dhalasho ka diraya annagoo kale ahbay yidhaahdeen adeer maxamed isaaq caraase iyo xaaskiisa iyo adeer cabdimajiid ismaaciil xasan iyo abti cabdinaasir maxamed cabdiraxmaan iyo abti yaasiin maxamed cabdiraxmaan cabdi mawla yuusuf maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo nuur khayr maxamed aadan iyo jaamac xasan ibraahim xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdisalaam maxamuud cismaan xaaskiisa iyo caruurtiisa khaalid isxaaq cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdisalaam xasan abuukar iyo xaaskiisa shaakir axmed sheekh xaaskiisa iyo caruurtiisa ismaaciil muxiidiin macalin cismaan bariyo sarmaan iyo xaas iyo caruurtiisa dhammaan dadkan oo kale jooga kanada beljumka dubai nairobi boosaaso garowe iyo baydhabo waxay tahniid dhalasho u dirayaan aabba waxay yidhaahdeen cabdifaadir ismaaciil xasan iyo hooye safiya maxamed cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen maxamed cabdifaadir ismaaciil soo barbar ayaanu leenahay falastiiniya warqadda xaggayga ugu horeysa ayaa ah warqad tahniyad dhalasho waxaa lagu bilaabay marka hore waxaan salaamaynaa bahda v o a waan idinka qaadnay saaxiibayaal waxaa diraya dadka kale ah dhafo muuse iyo caruurteeda cabdulqaadir xasan maxamuud iyo cabdulqaadir xasan maxamed cabdinaasir xasan maxamuud iyo cabdixakiin xasan maxamed xasan maxamuud cabdiraxiin xasan maxamuud iyo liibaan xasan maxamuud jibriil xasan maxamuud waa shukri xuseen muuse cabdulaahi cali xaaji cire iyo axmed daahir xasan sheekh axmed xuseen muuse dhammaan dadka oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambaliyo dhalasho farxad leh ay u dirayaan ubax xasan maxamuud iyo maxamed cabdi jaamac oo wiil ugu dhashay dalka etoobiya gaar ahaan magaalada adis ababa taariikhdu markii ay ahayd saddex iyo labaatankii bishii juun aanu kasoo gudubnay labada kun lix iyo tobanka waxaana wiilkaas loo bixiyey musamil maxamed cabdi waxaanu leenahay musamil soo barbaar adeer oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin ayaanu raacinaynaa warqadda waxay naga soo gaartay aaba aadan cawaalo wacays iyo hooyo geniyo danayste cabaas aadan cawaale haboon aadan cawaale yaasiin aadan cawaale hibe aadan cawaale nimco aadan cawaale cabdilaahi aadan cawaale muuna aadan cawaale asme aadan cawaale ciiltire ibraahim cawaale maxamed ibraahim cawaale xaawo ibraahim cawaale sakariya maxamed cawaale iyo aaba maxamed cawaale wacays oo kala jooga ethoobiya indiya maraykanka faransiiska iyo jabuuti waxay hambalihii bogaadin u dirayaan mudane sahal aadan cawaale iyo marwe deeqa ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalada jabuuti caasimada jabuuti wiilkaasi waxaa loo bixiyey sufyaan sahal aadan cawaale waxaan leenahay sufyaan oo soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin haye nuurow bal kaalimihii sugaanta falastiin markaan aan u weecanno dhankaas iyo kaalimihii sugaanta waxaan dhegeystayaasha usoo qaban doonaa maxamed aadan dugsiye iyo faadumo dhimbil naftu caato badana arrimuhu cuyubana ilkambi weyna culusa alhayo naftu caato badana arrimuhu cuyubana ilkambi weyna ma dhulkaan colowno cirkana igu soo dumay wa maxay cidhiirigu ma dhulkaan colowno cirkana igu soo dumay wa maxay cidhiirigu calaflama hor joogsado
wacadkii caariday aan caashaqahay adan caano iyo nabaad cimrigaa ku noolo caariday aan caashaqahay aad nacaano iyo nabaad cimriga ku noolow
waxay daruuri curataa kolkuu aadil shubaye dhirtu waxay cusbaataa ay curba saartaa waxay daruuri curataa kolkuu caadil shubaye dhirtu waxay cusbaataa ay curba saartaa kolka ciidu qayday isdiidadu cabaanbay bixisaa caleentee kolkay ciidu qoyday isdidadu cabaanbay bixisaa caleentee
وخذل عقلك قلا أما ليسكو عليه وحسع وايد طلبا عين واريكتي
أن علب إلهي عينان عذبون عقيدي وعفي مدفونولو
وهذا العضل قلا أما ليس عليه وحسع وايد طلبا عين واريكتي
أن علب إلهي عينان عذبون عقيدي وعفي مدفونولو
calooshuna kuma inciini cidina kama raacine sawna badi ceeliyo surabo kuma ridi calooshuna kuma inciini cidina kama raacine saw nabadi ceeliyo surabo kuma ridin ana saw canaaniyo adhawaali kama baqan miyantiisi caariday ana sawcana aniyo adha waalidi kama baqan miyaantiisii caariday
ubad waa la celiyaa cudur loogu faanaa cashaqa ku weerara haya loola cawdaa
haddii wacadkii caariday ana caashaqahay adna caano iyo nabaad cimriga ku noolow
ubad waa la celiyaa cudur loogu faanaa cashaqa ku weerara haya loola cawdaa
wacdkii caariday ana caashaqahay adna caano iyo nabaad cimriga ku noolow
من عنانك يا
koskaday
أن خلق إلهي عينان إيمان عدقون عقيبي وعفي مدفونون
waigu cuslaayo sidii caamir loo helay ceer ciirisbaan adigana ma koskaday
waxaan filayaa in dhalashadii ugu dambeysay ee reer jabuuti iyo weliba fanaaniintaasi sida weyn guud ahaan soomaaliya gaar ahaana jabuuti aadka looga xiiseeyo inay dadku ku wada raaxaysteen markaana aan ku laabano dhankii iyo warqadihii tahniyadaha iyo dhalashadaha ay noo soo dirayeen dhegeystayaasheena waxaa markaan gacanteeda kusoo dhacday warqad dhalasho ah Eh, waxaana diraya dadka kale ah mawliid aadan dhagole shambi axmed nuur cabdulaahi hurre jibriil faysal hurre jibriil goobe saciid yuusuf raage xaaji faarax yaxye cawil muuse camir cismaan cabdiqaadir xuseen xalus jaamac saciid yuusuf maag maxamed egaal ugaas kilwe xasan cali olol jaamac cabdulaahi xuseen jaamac jeego samsam sheekh xuseen saciido bashiir sheekh xuseen dadkaas oo kala jooga boosaaso gaalkacyo qalloocan eh, dhaqayaboor oo waa meel igu cusub dabcan falastiin ee magacaas Eh, iyo jiracle waxa- waxay leeyihin dhammaanteenba waxaan hambalyo dhalasho aan u diraynaa muxiidiin ilaaye iyo nimco samatar oo uu wiil ugu dhashay magaalada labile waxay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaanu leenahay soo barbaar oo noqo kii dalka dalkiisa iyo diintiisa waa anfaca aamiin warqadana waxay naga soo gaartaa awowe axmed maxamed jibriil iyo ayay xaliimo cali sheekh iyo awowe sheekh cabdiraxmaan maxamed cadow iyo ayay faadimo cali maxamed iyo doctoreysa xaliima maxamed cabdi dayib iyo adeer xasan maxamed jamaal abdi maxamuud maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo habre caaisha axmed maxamed caashacuud loo yaqaano iyo abdi cabdiqani axmed maxamed jibriil adeer cabdixakiim sheekh cabdiraxmaan maxamed ayay leeyihiin iyo awow cabdulaahi maxamed cadow iyo ayay khadiijo cali sheekh seegeed iyo caruurteed iyo adeer axmed sheekh cabdiraxmaan maxamed alcadaal iyo abaaye ruqyo cabdulaahi maxamed cadow iyo habreer seynab maxamed cabdi dayib adeer xuseen maxamed cabdi mister dayib iyo eedafaa'ise maxamed naasir waa la jeclay iyo axmed ibraahim nuur axmed sacuudi iyo ayeeye quraysh maxamed cadow iyo abaaye aasiya cabdulaahi maxamed cadow dhammaan dadkaas oo kale jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay dhalasho farxad le u dirayaan cabdiqafaar sheekh cabdiraxmaan maxamed iyo madiina axmed maxamed jibriil oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho degmada wadajir waxayna leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamuud cabdiqafaar cabdiraxmaan maxamed waxay leeyihiin soo barbaar noqo kii dalkiisa diintiisa iyo waalidkiiba anfaca weliba lix iyo labaatanka juun ayaa lagu soo sharxay marka waxaan filayaa inay tahay maalintii xorriyada ay qaateen gobolada waqooyi marka taariikhda dhalashada wiilkani inaanay dhumi doonin ah waa taariikh aanan la hilmaami doonin falastiin ee dabcan waa wiil nasiib leh dhankii sugaanta maxaa noo haysaa markaan eh, falastiin waxaan soo qabanayaa cododka fanaaniin ay dhalinyaradu aada u xiiseeyaan waa codka macaan ee hodan cabdiraxmaan iyo fanaanka nimcaan hilaac heestan waa heestan nolosha.
sukuma xaadhin lufigo dadka kama xigo dumarkama soo xulan sukuma xaadhin lufigo dadka kama xigo dumarkama soo xulan
Sokuma haq dhowro, sokuma xurmeeyo. Sokuma haq dhowro, sokuma xurmeeyo. Had kastaba danteeni, xagga saacada ma jiro. Sokuma haq dhowro, sokuma xurmeeyo. Sokuma haq dhowro. isakuma xurmeeyo xagkasta badanteeni xagagaaxa kama jiro
soo xidho soo xidho gobaadey duun xariir ku dhalatay qalbigayga kugu xidhan xasilooni xasilooni maadgelin hamuune xasilooni maadgelin soo xidho soo xidho gobaadey duun xariir ku dhalatay qalbigayga kugu xidhan xasilooni xasilooni maadgelin xasilooni xasilooni maadgelin
soo jacayl xasafo awada nafti xulay nafti xulay inanku muxadiya oo kuuxiiso xiiso kuuxiiso ima badin تجعل حسفه عوض نفسي حولي نفسي حولي إنكم محبي أوكو حيصة حيصة كو حيصة إما فضل
حق عاشق ليا هاي مركز له القاسان يباك لحروني حق عاشق ليا هاي مركز له القاسان يباك لحروني
Soomaanka xira iyo xarunkaaga maandigin Soomaanka xira iyo xarunkaaga maandigin Doqo xulashadaydan iska soo kuguma qorin Soomaanka xira iyo xarunkaaga maandigin Soomaanka xira iyo xarunkaaga maandigin doqo xulashadaydan iska soo kuguma qorin
soo xidho soo xidho gobaadey duun xariir ku dhalatay qalbigayga kugu xidhan xasilooni xasilooni maadgelin hamuune xasilooni maadgelin soo xidho soo xidho gobaadey duun xariir ku dhalatay qalbigayga kugu xidhan xasilooni xasilooni maadgelin xasilooni xasilooni maadgelin
soo jacayl xatafo awada nafti xulay nafti xulay inaku muxadiya oo kuuxiiso xiiso kuuxiiso ima badin جعل حصفه عوض نفسي حولي نفسي حولي إنكم محبي أوكو حيصة حيصة كو حيصة مفضل jacayl xasafo hawada naftii xulay naftii xulay ina kugu xadiya uwan ku xiiso xiiso ku xiiso imabadi oo waa hagaag dabcan waxay ahayd hees aad iyo aad u macaan waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay aad uga heleen codadkii baxsanaa ee fanaaniinta hodan cabdiraxmaan iyo nicmaan hilaac warqad kale oo tahaniyad dhalasho ah ayaa gacanteeda kusoo dhacday falastiine waxaa diraya dadka kale ah cabdinaasir eeden madgaas oo ku magac dheer cabdinaasir wadani ciise cabdi xasan iyo cabdixafiid macalin cabdi xareed abshir aadan maxamed xuseen abshir dalmar taako aadan cali maxamed isaaq aadan nuno buko sadaam xuseen iyo waxay leeyihiin waa yaxye ibraahim isaaq xasan ibraahim isaaq iyo aadan ibraahim isaaq nuurow ibraahim isaaq cabdi ibraahim isaaq iyo cabdinuur ibraahim isaaq ibraahim maxamed xasan nuuney cali xasan cabdi cali xasan adeegow cali xasan iyo xabiibey cali xasan dhammaan dadkaasi waxay tahniyad farxadle ay u dirayaan aabe cabdi ibraahim isaaq iyo hooyo shiimoy aadan cali oo gabar ugu dhalatay buulaxaawe ee gobolka baay gabadhaasi waxaa loo bixiyey waxay leeyihiin waa falastiin waa ay kala gooyeen falas iyo tiin ayay dheheen laakiin waxaan u qaatay inay ka wadaan falastiin falastiin adigaaba lagugu sameeyey gabadhaas soo barbar ayaanu leenahay warqaddan waxay naga soo gaartay hooyo deeqa xaaji xasan iyo hooyo sahre gaas guutaal iyo adeer warsame kabe iyo xildhibaan cumar xaaji cabdi akabe iyo sheekh cali xaaji cabdi akabe iyo cismaan xaaji cabdi akabe faysal xaaji cabdi akabe iyo saleebaan xaaji cabdi iyo sheekh qadar xaaji cabdi iyo qadar saleebaan akabe iyo xuseen cabdulaahi cabdisahal iyo mustafa maxamed cabdi hiirad xaruuse maxamuud bare iyo aamine axmed saalax iyo maxamed warsame akabe iyo cabdi warsame akabe iyo doctor cabdiqani boos akabe cabdiraxmaan boos akabe iyo maxamed boos akabe qadra cabdi xasan iyo amaal cabdi faarax iyo hodan cabdi faarax dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan mudana ayay yidhaahdeen axmed boos akabe iyo marwadiisa ayaan maxamed muuse oo wiil ugu dhashay magaalada buuhoodle wiilkaasi waxaanu leenahay ilaaha ka dhiga kii dalkiisa diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aamiin soo barbaar ayaanu leenahay haye waa buqaari hagaag dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a qeybteeda afka soomaaliga markaan falastiinay bal dhankii sugaanta Dhankii aan sugaanta.
kuu soo riixa nuuro maxaa noo haysaa waxaa noo hayaa fanaanka weyn ee ay soomaalidu aadka u jecel yihiin waa cabdulqaadir jubba iyo heestii baholyow weliba kabanka lagu garaacaya heestan aad aniga Nuuro.
heesaha kabankaan jeclaan ogtahay waa kaasa waayo waayo deganaanshiyo iyo qabow waa ku xasuusanaysaa soo maha aad iyo aad haye aanu dhegeystayaasha uga baxno bal codka macaan ee cabdiqaadir jubba iyo heestii Jahli.
ilkaha bukaygiyo baahida aan ku qabo hadallada baruurta siduu caashaqa ii fogay aan ku bilaabo u baasho hadalku u ballaasho hadalkii iga maqal iga maqal bariira isaha bukaygiyo baahida aan ku qabo hadallada baruurta siduu cashaqa ii fogay aan ku bilaabo ku baasho hadalku ku ballaasho carabkii iga maqal iga maqal bariira finigtii horetii awal barashadeni bilowgii kalgacalkood degdeg iigu beertaa iga dhigay bastiyon labaha degaayay iligtii horeetiyo awal barashadeni bilowgii kalgacalkood degdeg iigu beertaa Waa iga dhigay bastiyon labaxa degaayay Bogtii jacaylku bogga iiga taaban ha bogto talmeyo weli baan kudayaa weli baan kudayaa cayrku uga iiga taaban habogso taliyo weli baan kudayaa weli aan baan kudayaa marka aan baxnaanshe beriyo alla qaadabaada damaqada qofto bilaawiyo fartaba daray bilaawiyo fartaba daray marka aan baxnaanshe beriyo alla naadabaada damaqada qofto bilaawiyo fartaba daray bilaawiyo fartaba daray وبيد قلبي وصمبار كعشقة دكني أبي فضل أبي فضل دكني أبي فضل وبيد قلبي وصمبار كعشقة دكني أبي فضل ولا الفضل دكني أبي فضل baatiyo salaanki nabadiyo bariidadi adaabbaaysanki ballantii adaa furan beenayey wacadkii ogolyowna igu riday igu riday igu riday baabiyo salaan nabadiyo baridadi cadaabajubsani ballantii adagfuran beeniyey wacabkii boqolyowna igu riday
ayanu heestan aadad madaxa u- u- ula lusha dabcan heesta marka aad fiiriso codka macaane uu fanaanka ku qaadayo iyo kabanka lagu garaacayo waxaad moodaa in maaragtay uu fanaanka hortaada joogo meeshii lagu tumayey Ah, inaad fadhisaada aad moodaa iyo aad waa tahay aan dib ugu laabanno warqadihii waxaa markaan gacanteeda ku jirta warqad eh, maaragtay tahaniyad aroos ah waxaana diraya dadka kale ah aabe macalin shalle sheekh maxamuud iyo aabe cali sheekh maxamuud hooyo faadumo cabdisalaan hooyo kiin axmed guuleed kiin qawaaf habaryar asli axmed guuleed asli qawaaf habaryar nadiife axmed guuleed nadiife qawaaf eedda xabiibo sheekh maxamuud iyo abti cabdikariim axmed guuleed cabdikariim qawaaf aboowe geele macalin shaale iyo aboowe cabdifataax macalin shaale iyo abaayo aamine sheekh bashiir abaayo faadumo raawe iyo aboowe mahad maxamed sheekh iyo aboowe siciid cabdilcasiis iyo aboowe eh, cabdiqaadir macalin shaale dhammaan dadkan oo kala jooga bakistan soomaaliya iyo kenya waxay halkan dhambaal tahniyad aroos ay hawada uga marinayaan arooska oo ah weli shaale iyo aroosada ayaan cabdi oo kowdii bisha juun labada kun lix iyo tobankii ku aqalgalay xerada qaxootiga ee xagar dheer waxa ay leeyihiin waxaan leenahay noqda kuwa isku waara oo kala hela ubad kheyr qaba aamiin aamiin ayaana anaguna leenahay haye falastiin nuura warqadan waxay naga soo gaarta hooya xaawo macalin iyo faadumo maxamed axmed iyo aadan maxamed axmed iyo xabiibo maxamed axmed ayaan maxamed axmed xabiibo maxamed idris cabdulaahi maxamed idris iyo fartuun maxamed idris iyo muslime xaaji cabdisalaan xaawo jeke iyo nuurta arlaadi cismaan macalin ibraahim footo iyo isaaq maxamed nuur daqare caashe ibraahim aadan waa waa caashe cuud daqarana waa ka horreeye waxaa tahniyad dhalasho ay u dirayaan xasan maxamed idriis iyo naciima maxamed axmed oo wiil ugu dhasho dalka jarmalka wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdicasiis xasan maxamed idriis waxaan leenahay noqo kii dalkiisa diintiisa anfaca soo barbaar ayaanu leenahay waa hagaaga falastiinay aan soo qabto markaan heesta ugu dambeysa ee aan jecelnahay inaan barnaamijka kusoo gebagabayno Eh, waxaana heestan ku luqeyn doonta fanaanada allah u naxariistay fanaanada shamse cumar axmed waxa ay leedahay waa salow kalgacalku iyo anameel sare tagay waan sahashanaye waaw bal aan isaga dhex baxno fanaanada allah u naxariisto shamse cumar iyo dhegeystayaasha
wasalow ka gacanku namayla sara tegay wasahashanay maygigaysin sarada matabana badan baan sadaal wasalow ka gacanku namayla sara tegay wasahashanay maydhigaysin sarada matabana badan baan sadaal Thank you. Waxa
wuxuuna ahaa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha toddobaadkan intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaa idinla soo codsiinayay nuur xasan nuur bukaari iyo falastiin axmed iimaan tan intaan dib damba ugu kulmi doonana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo